subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba oo kusoo dhowaada barnaamijka saaka iyo caalamka oo idinkaga imaanaya magaalada washington waa subaxnimo sabti ah oo bisha sebteembar ay tahay toddoba sannadka labada kun iyo afar iyo labaatanka ah saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mida dalka jabuuti oo roobab ka da'aya halkaasi ay saameyn ku yeesheen waddooyinka magaaladaasi caasimadda ah annagoo adeegsanayno amba la tashanayno booliiska qaranka iyo saandikada basaska waxaa taane na siinaysaa in ay sidii waddooyinka ugu kala muhiimsan yihiin in shaqada loo qabto siday shaqadu saameyn u yeelato waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan saraakiisha ugu sarraysa ammaanka dalkan maraykanka oo markaasi codbixiyaasha maraykanka ka codsaday inay hoos u dhigaan buuqa xilliga doorashada qodobadaas iyo warar kale oo ciyaarihii kuwoodii ugu dambeeyey ay ka mid yihiin ayaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo balse marka hore kusoo dhowaada warkeennii caalamka ciidamada israa'iil ayaa jimcihii shalay sii waday duqeymaha xagga cirka ah ee marinka gaza iyada oo dhanka kaleetana ay rabshado khasaare sababay weli ka socdaan daanta galbeed iyo dhulka la haysto ee falastiin wakaaladda wararka ee maamulka falastiiniyiinta ee loo soo gaabiyo magaceeda wafa ayaa goor hore aroornimadii sabtidii ah saakayto waxay ku warantay in ugu yaraan saddex iyo toban qof lagu dilay shan iyo toban kaleetana lagu dhaawacay duqeymo xagga cirka oo xalay ciidamada israa'iil ku bartilmaameedsadeen iskuul ay ku baranayeen dadka qaxootiga ee gaza wax iyo dhismo kaleeto oo dad rayida ay deganaayeen oo ku yaala gaza wakaaladda waafa ayaa waxaa kaleeto oo sheegtay in ugu yaraan sideed ka mid a dadka lagu dilay duqeyntaasi loo geystay iskuulka xaliime sacdiya ee xerada jabaliya ay ahayd goob qaxooti ah bayaan ka soo baxay ciidamada israa'iil ayaa lagu sheegay in duqeynta iskuulka jabaliya ay ahayd mid iyadu sida la sheegay ay ku sugan yihiin oo lagu bartilmaameedsaday kooxaha argagixisada sida hadalka ay u dhigeen waxaa kaleeto warka uu intaas ku daray in ciidamada israa'iil ay duqeeyeen xerada qaxootiga ee nusrayt ee bartamaha gaza waxaana la xaqiijiyey in lagu dilay ugu yaraan shan ka mida falastiiniyiinta dhinaca daanta galbeed dhulka la haystana ciidamada israa'iil ayaa sheegay in ay dileen haweeney maraykan ah oo ka mid ahayd dadka u dhaqdhaqaaqa xorriyadda falastiin afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka matthew miller ayaa xaqiijiyey dhimashada ayshanir esgi eygi oo iyada aqalka cad ee maraykanku ay ku sheegeen in dilkeeda ay aada uga xun yihiin marxuumadda ayaa sidoo kaleeto ahayd haweeney turkish ah sida la xaqiijiyey oo uu sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee turkishka saraakiisha sare ee dalka kenya ayaa sheegay in ugu yaraan siddeed iyo toban arday ah ay dhimatay sidoo kaleetana labaatan iyo toddoba kaleeta ay ku dhaawacmeen markii uu dab qabsaday guri ay deganaayeen ardadani oo ku dhex yaala dugsiga hoose ee hillside ee gobolka nayeri ee dalkaasi kenya madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya ayaa jimcihii sheegay in keliya siddeetan iyo shan arday ah oo ka mid ahayd guud ahaan boqol iyo kontonka arday ee deganaa iskoolkaasi la tiriyey sidaasi daraaddeedna laga cabsi qaba in khasaaraha uu intaasi ka badan karo madaxweynaha kenya william ruuto ayaa ku dhawaaqay in kenya la gelinayo saddex beri ama saddex maalmood oo baroordi qaran ah si markaasi loo sharfo caruurta ku go'day masiibada dalkaasi kenya ka dhacday weli lama ogo waxaa sababay dabkaasi oo bilowday habeenkii hore jimcaha sida lasoo xigtay balse booliisku ayaa waxa ay sheegayaan in ay bilaabeen baaritaano aadan cidna aysan sababin in dabkaasi ay tahay sidoo kaleetana sida ay wax u dhaceen ku salaysan afhayeenka booliiska deegaanka niyeri ayaa isna waxa uu sheegay in iskuulkaasi ay dhigtaan caruur kan ugu weyn uu jiro afar iyo toban sano warkii dunidana waa naga inta subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaasi aad naga dhegeysanaysaanna waa washington roobabkii dhowaantan ka da-ay dalka jabuuti ayaa saameyn waxay ku yeesheen qaybo ka mida jidadka magaalada jabuuti iyada oo roobabkaasina ay waxyeelo u geysteen wadooyinka laamiga ah ee ay inta badan adeegsadaan baabuurta iyo gaadiidka dadweynaha wakaalada jabuuti ee qaabilsan dhismaha iyo dayactirka wadooyinka ayaa sidaasi darteed ku guda jirta howlo ay dib ugu cusboonaysiinayso jidadkaasi ay waxyeelada soo gaartay magaalada jabuuti wariyaha v o eda rabadaan muuse ayaa warkan ka soo diray jabuuti kadib roobabkii dhowaanta ka daayay dalka jabuuti ee saamaynta xoogga le ku yeeshay jidadka iyo waddooyinka magaalada jabuuti wakaaladda jabuuti ee qaabilsan dhismaha iyo daayactirka waddooyinka ayaa u howlgashay howlo dib loogu cusboonaysiinayo jidadka magaalada jabuuti agaasimaha guud ee wakaaladda jabuuti ee dhismaha iyo daayactirka waddooyinka suubane saciid ismaaciil ayaa marka hore iiga warramay siday xoogga u saarayaan wacnaanta jidadka magaalada marka u horeyso waxaa doonaya in yaroo faahfaahin ka bixiyo wadooyinka magaalada jabuuti waxay ka kooban tahay shan boqol iyo lixdan kilomitr shantaa boqol iyo lixdanka kilomitr boqol iyo shan iyo lixdan waa wado laamiya oo wadooyinka laamigu waa wadada xoog loo isticmaalo oo gaadiidku isticmaalo habeen kase waxaa u qorshaysan wakaalada wadooyinka jabuuti inay daayactir amba howl culus ka qabtaan annagoo adeegsanayno amba la tashanayno booliiska qaranka iyo saandikada basaska waxaa taane na siinaysaa in ay sidii wadooyinka u kala muhiimsan yihiin in shaqada loo qabto siday shaqadu saameyn u yeelato jidadkan magaalada dhex mara muddo dheerna way jiraan intooda badanna way adag yihiin dhibaatooyin fara badanna way ku yimaadeen dhinacda isbedelkii cimilada jira dabcan maxaa la odhan karaa howlahaad ku jirtaan maanta iyo qorshiina muxuu maantadan waxaa u qorshaysan dowladda inay dib u cusboonaysa amba dib u jadiidiso wadooyinka jabuuti waxaa socda daraasaadkii maadaama wadooyin magaalana marka la dhisayo waxay u baahan tahay deganaasho badan iyo nidaam hawsha marka la dhisayona marka labaad wadooyin waxay wakhtibay u baahan tahay daraasaadku dowladdu wakaalada wadada jabuuti baa hawsha gacanta ku haysa daraasaadkiina uu noo socda waxaa la doonayo waxa weeyaan in la dhiso wadooyin iska xajin doono isbedelka cibilada roob ha noqdo kulaylka ha noqdo amba biyaha baddae soo fuulaysaba ha noqotee mudane agaasime ugu dambayn maxaad fariin u gudbinaysaa dadweynaha reer jabuuti waayo waddooyinka dhismahooda tacab fara badan baa ku baxa sidaa u ogsoontihiin dhismaha wadada waxaa galaya muruq iyo iyo maal badan maalkaayoo ka imanayo cashuuraadka mu-adinka reer jabuuti uu bixiyaan maadaamay na wala khusaysana waxaa anaga noo wala yaalo reer jabuuti oo dhan muadiniinta reer jabuuti oo dhan in si gaaraan loo ilaaliyo oo laga ilaaliyo biyaha khashinka oo daamurka markaaba taabanayo oo wadada baabi'inayo dhinac kale guddoomiyaha ururka saandikada basaska gaadiidka dadweynaha dalka jabuuti xasan maxamuud aare xasan daxandaax ayaa isna ii faahfaahiyey siday ula socdaan howlahaasi iyo rajada wanaagsan ay qabaan
aad bay maaragtay waddooyinku u cawarmeen baaburadii way socon kari waayeen kolkaa maxaa ahayd darakteerkan adeertana dhowr shir baan la galalay waa qolyahan ku shaqa leh daayactirka waddooyinka magaalada jabuuti haa waa weeyaan duu laba meelood naga hagaajiin buu roobkiina raamxaddii ilaahay inay timiday kolkaa imminkaan waan sugaynaa inaana naga hagaajin marka xasan hawshu way socotaa soo maha oo waddooyinkii de iminkaba waxaan arkaynaa cagafcagafyadii oo hagaajinaya oo hawshii ku jira waa la wadaa haa iminkaan waa lanoo bilaabay waana la wadaa meel fiican bay noo maraysaa waan suga waan sugaynaa insha alla si deg deg inaa waddooyinka na nooga mariyo wixii cagaf iyo wixii taal lahayo waa muhiim inaa la hagaajiyo waddooyinka oo dhan laakiinse tani bawrxumbuligu marayo iyo dadweynihii baa isku xidhan saacad baa jirta oo qofku degdegayo saacaddii baa dhacaysa qofkiiyo bawrxumbuligiisu dib buu u dhacayaa had iyo jeer xiin baa ka taagan muhiimaddu horta inaa gacanta la saaro insha allah hadduu ilaahay ilaa inta uu bawrxumbuligu marayo si deg dega inaanu nooga hagaajiyo ayaan jecel lahay rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
markana jigjiga magaalada jigjiga waxaa xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dowla deegaanka soomaalida uu bilaabay bixinta adeega taarikada ee gaadiidka xamuulka qaada taasi oo ay bulshada gaadiidka waaweyn lihi dhibaato badani ku qabeen islamarkaasina ay u doonan jireen meelo ka baxsan deegaanka balse haatan loogu keenay adeegaasi magaalada jigjiga sida warkan uu kusoo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata xafiiska ganacsiga gaadiidka dowladeegaanka soomaalida ayaa bilaabay bixinta adeega taarikada koortiriiga ee nooca e t-ga ah taas oo ah mid ay bulshada ganacsatada gaadiidka waaweyn ee xamuulka ah ay inta badani kala kulmi jireen dhibaato badan maadaama adeegan ayna ka heli jirin magaalada jigjiga iyo guud ahaan deegaanka islamarkaana ay adeegan u doonan jireen ganacsatada gaadiidka waaweyn goobo ka baxsan deegaanka ee sida magaalooyinka adhisababa iyo diridhabe ayaa haddaba xafiiska ganacsiga gaadiidka dowladeegaanka soomaalida oo ka duulaya sidii u xallin lahaa baahida bulshada ganacsatada gaadiidka waaweyn ayaa waxa uu adeegani taarikada koortiriiga ee nooca e t-ga ah keenay deegaanka haddaba qaar ka mid ah ganacsatada gaadiidka waaweyn ee adeegani taarikada ah iyagu ka faa'iidaystay islamarkaana ku sugan xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga ayaa waxay idaacadda v o a uga warramayaan dhibaatadii hadda ka hor ka haysatay adeegan taarikada goobahay u aadi jireen iyo weliba siday ugu faraxsan yihiin in adeegii loogu keeno deegaankooda iyagoo jooga waxa aynay yidhaahdeen sida tan waxaan ka mid ahay ganacsatada taraagyada baabuurta iyo gaadiidka iska leh hadda ka hor waxaa jiri jirtay baahiyo aan u qabno taarikada e t-da inaanu aadno meelo ka fog magaalada jigjiga ama deegaanka oon aadno adisababa iyo darraba taas oo nagu kalifi jirtay inaanu kharash transporti hotel iyo dadkii halkaa joogo mararka qaarkood aan luuqada laisfahmaynin marxalado badan oon soo marnay alxamdulilah waxaan ilaahay uga mahadnaqaynaa inuu ilaahay maanta magaaladanadii noogu keenay oo jigjiga ka qaadanayna taarikadii e t dahayd marka ilaahay iyo xukuumadaba waxaan ugu mahadinaynaa in ay qorsho fiican qaateen oo hoontadanadii halkaa nagaga burburaysay iyo transportkii ay noo baaqatay waad mahadsantihiin waxaan aada ugu faraxsanahay daahfuurka taarikadan gawaarida waaweyn ee xamuulka ee e t ga taas oo ah gaadiidka loogu talagalay inay ka gudbaan xuduudaha oo gawaarida agarqoraajka weeyaan u gudbaya wadamada deriska ee xamuulka qaadaya marka waa alxamdulilah waa waxyaabaha intii isbedelku u dhacay inoo soo kordhay waxaan aada ugu faraxsanahay in maanta kastamka uu jigjiga ku yaallo oo gaadiidkan aan ku cashuuray jibiriga jigjiga islamarkaana rimoodhadii iyo buurigii magdaadamyaaga iyadna warshadii halkan dhinacayga ay ku taallo oo wixii o dhan halkan lagu saarayo dhankiisa wasiir ku-xigeenka xafiiska ganacsiga gaadiidka dowladeegaanka soomaalida xasan sheekh yuusuf ayaa sheegaya sida adeegan ay hadda ka hor ugu rafaadsanaayeen bulshada ganacsatada gaadiidka waaweyn ee deegaanka xafiiska gaadiidka ganacsiga oo dadaal dheer uga jiri runtii siduu u horumarin lahaa nidaamka adeegbixinta guud ee dhanka ganacsiga iyo dhanka gaadiidka gaar ahaan sektorka gaadiidka dhibaatooyin badan ka jiri jiray ee dhanka adeega oo inta badan ku xirnaa deegaanada dalka gaar ahaan adisababa loo aadi jiray adeegyo ilaa iyo kow iyo toban gaarayo oo aan soo dhaadhicinayba ayaa jiray sanadka laba kun iyo lix tobanka maanta waxaan si gaar marka u daahfuraynaa adeega taarikada e t-ga loo yaqaano baabuurta waaweyn ee siidada iyo basaska waaweyn ee lagu xiro kuwaasoo runtii ay dadka ganacsatada deegaanku hadda ka hor ay adisaba u doonan jireen ama darra u doonan jireen dhibaato badan lagu hayba maanta ayaan daah furaynaa runtii waxaan leenahay dadaal dheer kadib waxaan ku guulaysanay bisha haddaan ku jirro inaan lasoo wareegno adeegaas dadaal badan dowladda federaalku markay ka garaabeen wasaaradda transport iyo logistigu dhibaatooyinka dadka ku qabeen markay ka garaabeen ayay noo ogolaadeen annagana dadaal badan baan ka sameynay waan lasoo wareegnay maanta waxaa diyaar ah dadka hantilayaasha gaadiidka adeega u baahnaa ee adisababa inay tagaan diyaar waxaaba maanta markii loo keenay maanta ku wareejinay adeega kolley saad aragtaanba gaadiidkii ay ku xiran tahay taarikadii oo laga bilaabo e soddon iyo lix oo koor syria ayaan maanta bilownay sidoo kale wasiir ku-xigeenka ayaa waxa uu ka warbixinayaa adeegyada kale ee la socda taarikada noocyada gaadiidka ka faa'iidaysanaya adeegan iyo weliba adeegani taarikada koortiriiga ay bilaabeen faa'iidada dakhli ahaan deegaanka uu kusoo kordhinayo waxa uuna yidhi sida tan adeega waxaa iskugu jira taarikidoo la siinayo booladii la siinayo buuggii la siinayo dhammaan adeegyadaas dhan waa la siinaya marka waxaana la siinaya oo qaadanaya gaadiidka wixii toddobaatan kintaal ka sarreeyo basaska waaweynna wixii la afartan kursi wixii ka sarreeyo intaasa maanta ayaa adeega loo bilaabay baabuurta lamber foorka ay ka mid yihiin iyo gaadiid kale ee adeega heerna qaran inuu qaato diyaar waxana mustaqbalka adeegooda inay sii qaataanna waa iyadan waan- waan waan ku rajo weynahay arrinta marka laba arrimood u faa'iiday ka taraysaa kow dakhligii u haroon jiray ee deegaanada kale ee deegaankeena soo galaya sagaal iyo toban gaari oo maanta dakhli laga hareeyey lacag laba milyan ka badan baa kasoo harootay arrinta labaad muwaadinku markuu Addis Ababa tago inuu tikid goosto waqti badan qaato kharash badan ka baxo kharashkiina uu harayaa oo waqtigii lagu daray kharashkiina way way- wuu ka harayaa Een, luuqadihii uusan garanaynin iyo adeegii ku rafaadi jiray waxyaabahaasoo dhan meesha way ka baxaysaa arrinta kale ee saddexaad in bulshadii yani hantideedii gaariga markuu uu da- meel kale ka duwaangashan yahay lama dhihi karo waa gaarida dadka deegaanka joogayay ay si toos u maamuli karaan xilliga la doono ayaa laga carqaladan karaa adeega xilliga doono ma heli karayo marka dhibaato badan baa lagu qabay arrintaas marka faa'iido weyn bay yay taraysaa si kastaba ha ahaatee adeega taarikada koortiriga ee nooca e t-ga ah ee gaadiidka waaweyn ee xamuulka ah ee haatan uu xafiiska ganacsiga gaadiidka dowladyahanka soomaalida deegaanka keenay islamarkaana ay ganacsatada gaadiidka waaweyn ka faa'iidaysanayaan ayaa waxa uu meesha ka saarayaa dhibaato badan oo ganacsatada gaadiidka waaweyn ee deegaanka ka haysatay adeegan maadaama ay hadda ka hor u aadi jireen goobo ka baxsan deegaanka islamarkaana kharash badan uu kaga bixi jiray adeegani maadaama hadda si fudud ay adeegani uga helayaan deegaankooda maxamed cabdiraxmaan gaataa v o a magaala jigjiga
saraakiisha ugu sarreysa ammaanka ee doorashada maraykanka ayaa codbixiyaasha maraykanka ka codsanaya inay hoos u dhigaan buuqa oo ay diidaan waxa ay ku tilmaameen sheegashada aan salka iyo raadka lahayn ee ah in doorashada madaxtinimo ee soo socoto lagu shuban doono warbixintan waxaa qoray jeff seldin waxaana nala socodsiinayso caashe ibraahim aadan
taas beddelkeeda kulankii ugu horeeyey ee taxano ah oo looga hadlayay amniga doorashada ee la qorsheeyey ka hor doorashada dhacaysa bisha noofembar ee sanadkan waxa ay sheegayaan in codbixiyaasha maraykanka ay ku kalsoonaadaan in marka ay galaan doorashada codadkooda si saxa loo tirin doono bilaha soo socda oo dhan waxaad maqli doontaan waxyaabo badan oo kala duwan oo ka imaanaya ilo kala duwan waxa ugu muhiimsan waa in calaamadaha lagu garto qaylada xaqiiqooyinka ka soo baxa sheekooyinka ayay tiri yan iserle oo ah agaasimaha amniga internetka ee maraykanka iyo hay-adda ammaanka kaabayaasha dhaqaalaha ee loo soo gaabiyo c i s a oo u xilsaaran amniga doorashada hanaanka doorashadeenna kaabayaasha doorashadu weligood ma ahayn kuwo ammaana bulshada danaynaysa doorashaduna weligeed ma aanay sii xoogaysan easterley ayaa sidaasi tiri iyada oo warfidiyeenka la hadlaysay maalintii talaadada waa sababta aan ugu kalsoonnahay bay tiri hufnaanta doorashadeenna waana sababta ay dadka maraykanku u baahan yihiin sidoo kale dadaalka easterley ee lagu xaqiijinayo codbixiyaasha ayaa imaanaya muddo bil ah kadib markii sirdoonka maraykanka ay soo saareen digniin u gaara in cadowga maraykanka oo ay ugu horeeyaan ruushka iiraan iyo shiinaha ay doonayaan in ay farageliyaan doorashada dhacaysa bisha noofembar ee sanadkan laakiin dadaaladaasi lagu muujiyey digniinta bulshada sirdoonku waxaa hormuud u ah howlgallada saameynta leh amaba ololayaal warwareejin ah oo loogu talagalay in lagu beero shaki ku saabsan hanaanka doorashada maraykanka iyo in lagu caawiyo amaba lagu carqaladeeyo murashaxiinta qaarkood taas beddelkeeda dadaalada ay cadowga maraykanku ku doonayaan in ay ku weeraraan amaba ku jabsadaan hababka loo adeegsado fulinta doorashada iyo codadka la tiriyey ayaa ilaa iyo hadda aan waxba ka jirin ma aanan arag wax ujeeddo ah oo lagu farageliyo hanaanka doorashada kate colney oo ah taliyo sare oo ka tirsan c i s a ayaa u sheegtay saxafiyiinta c i s a waxa ay sheegtay in dadaalada kale ee lagu ilaalinayo doorashada madaxtinimo ee soo socota ay ka mid yihiin tijaabooyin kala duwan oo lagu sugayo amniga doorashada hubinta saxda ah ee mashiinada codbixinta iyo xoojinta tallaabooyinka amniga si loo ilaaliyo shabakadaha kombiyuutarada ee doorashada la xiriira waxay sidoo kale ku nuuxnuuxsadeen in nidaamka diiwaangelinta codadka uusan ku xirnayn internetka iyo in sagaashan iyo toddoba boqolkiiba codbixiyaasha maraykanka ay codkooda dhiiban doonaan meelaha leh waraaqaha dib u celinta ee coddhiibashada midkoodna si kastaba ha ahaatee kama joojin doono dalal ay ka mid yihiin ruushka iiraan iyo shiinaha inay isku dayaan in ay ku qanciyaan codbixiyaasha inay waxqaldan yihiin dambiilayaasha internetka ayaa laga yaabaa inay xitaa helaan hab ay si ku meel gaar ah u joojiyaan waxay saraakiishu ku tilmaameen nidaamyada doorashada ku xiga oo ay ku jiraan mareegaha gobolka iyo hay-adaha maxalliga ah ee diiwaan geliya oo tiriya codadka waxaan gebi ahaanba filan karnaa in cadowgeena shisheeye ay sii ahaan doonaan khatar joogto ah oo isku dayaya in ay wiiqaan kalsoonida maraykanku uu ku qabo dimuqraadiyadda iyo hay-adaha iyo in ay abuuraan khilaaf xisbi ayay tiri dhammaanteen ayay ku xiran tahay in aanan u oggolaan cadowgeena shisheeye inay guulaystaan easterle iyo colne waxa ay sheegeen in sida ugu wanaagsan ee looga fogaan karo argagaxa aan loo baahnayn waa in codbixiyaasha maraykanka ay ku tiirsanaadaan saraakiisha doorashada gobolka iyo kuwa maxalliga ah si ay u helaan macluumaadka ay u baahan yihiin laakiin haddii dadka maraykanku ay ku tiirsan yihiin erayada afka uun ku kooban ee warbaahinta bulshada waxay keeni kartaa dhibaato
mahadsaned caashi ibraahim aadan oo warbixintaasi noo soo jeedinaysa markana dhinaca ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabe koobka horyaalada qaramada yurub oo si xiise badan u soconaya habeenkii labaad ayaa habeenkii xalay ah kulamo adag oo qaran walba kulankiisii koowaad uu ciyaarayay fooda la ysku daray qaybta koowaad gruubka labaad ayaa kulamo xiise badan ay habeenkii xalay ah qaramadu soo bandhigeen kii ugu mudnaa waxa uu dhex maray wadamada faransiiska iyo talyaaniga oo marka laga hadlayo ciyaaraha kubadda cagta ee qaarada yurub wadamada ugu tunka weyn safka hore kaga jira ciyaartan daqiiqadii ugu horreysayba faransiiska oo marti gelinaya talyaaniga iyo ciyaaryahan barcola waxa uu dhaliyey gool hal daqiiqo uu qura markii ciyaartu socotay hase ahaatee isla qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahan dimarco ayaa goolka barbarada u keenay xulka qaranka ee talyaaniga qaybtii dambe waa ay ku sii dareen goolashooda talyaanigu oo faratesi iyo weliba rasbadori ayaa min gool u dhaliyey xulka qaranka ee talyaaniga sidaasina faransiiska waxaa dusha laga saaray saddex gool iyo hal oo halkaasi lagaga xaraga qaatay waxaa cusid mudan in ciyaartan uu ciyaaryahanka ay dhowaantan kooxda kubadda cagta arsenaal la soo wareegatay ee kalaviori uu ka dhaawacmay xulka qaranka ee talyaaniga ciyaartana laga saaray xidigan oo xulka qaranka ee talyaaniga ka mid ah xidigahooda lafdhabarka ah ayaa dhaawiciisa la ogeyn inta uu garoomada ka maqnaan doono laakiin waxa uu ekaa dhaawac fudud marka loo eego sida uu wax u dhaceen laakiin taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaa walaac ka muujinaya dhaawaca soo gaaray ciyaaryahan kalaviore iyadoo dhowaantan kooxda arsenaal uu ka dhaawacmay xidigii ay dhowaantan isna soo iibsadeen ee waddanka sbain ee marino kaasi oo hal kulan xataa aan u safanin kooxda kubadda cagta ee arsenaal dhaawaca soo gaaray ciyaaryahan kalaviore ayaana noqonaya dhaawac kale oo qalbijab ku abuuri kara macalin arteta iyo kooxda kubadda cagta ee arsenaal laakiin xulka qaranka talyaaniga ayaa dhaawiciisa ciyaaryahan kalaviori aan u dhutinin oo saddex gool iyo hal kaga guulaystay faransiiska sidaasina saddex dhibcood guriga faransiiska ku soo qaatay inkastoo tanaanigu ay waayahan ahaayeen xul aan awood badan muujinaynin weliba marka loo eego tartankii qaramada yurub haddana guushan ay ka gaareen faransiiska waxay muujinaysaa inay talyaanigu soo kabsanayaan beljam ayaa iyaguna waxa ay saddex gool iyo hal ku dardareen xulka qaranka ee israa'iil ciyaaryahan debroyna ayaa goolashaasi laba ka mida u dhaliyey xulkiisa qaranka ee belgium oo sidaasina waxaa goolka ay israa'iil keensatay uu ahaa mid iska dhalisa oo kooxda kubadda cagta ee qaranka beljamku ay iska dhaliyeen ciyaaryahan castanie ayaana goolkaasi oo tareetada iska dhaliyey laakiin beljamku saddex gool iyo hal ayay ku guulaysteen gruubkaasina waxaa ku wada jira faransiiska talyaaniga beljam iyo israa'iil kazakhistan iyo norway ciyaaray eber eber ay ku kala tageen erdogaad iyo ciyaaryahan halan midna uma suura gelin wax goola inuu dhaliyo sloveniyana austria ayay iyaduna barbaro hal iyo hala kulaag dhacday iceland laba gool iyo waxba montenegro ayay ku tuntay weelsna waxaa barbare ku celiyay xulka qaranka ee turkiga lithuania iyo qubrus oo ciyaaray qubrus ayaa badisay oo hal gool iyo waxba ayay guusha ku raacday romaniyana waxay ku durdursay kosovo oo saddex gool iyo waxba ayay ku dhafatay dhinaca iyo qaaradda afrikana xulka qaranka ee morocco ayaa koobka isreerabka qaramada afrika waxay la ciyaareen xulka qaranka ee gabon morocco waxa ay ku badiyeen afar gool iyo hal ciyaaryahan raxiim ciyaaryahan azayaj ayaana laba rigoore u dhaliyey ibrahim dias ayaa isaguna gool u dhaliyey xulka qaranka ee morocco gabon ciyaaryahan obamayeng ayaa goolka ay la timid u dhaliyey xubinteena ciyaaranta ay kusoo gabagabeynatan kulan dambe waa mascadooda ku dhaafaya sida iyo nooli kulanta mahadsanid maxamuud mascad iyo ciyaarihii ayaad dhegaysateen markana dhinacii heesaha boqorka quruxda iyo fanaankaasi codka baxsanaa ee baha u naxariistay maxamed axmed kuluc ayaan heeskaasi kusoo gebagabaynaynaa guud ahaanba idaacaddii aroornimo waa sahar cabdi axmed oo idin lantaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
adiga